in Washington, wishing you will have a terrific Tuesday.
subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington waa aroor talaado ah bisha sebtembar ee sanadka waa lix waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaly com saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii aroornimo idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah listros oo loo doortay inay noqoto ra-iisul wasaaraha cusub ee britain
natiijada inay sidaan u dhici doonto waa la filahayay oo haweeneyda listras ay ku guulaysan doonto hogaanka xisbiga ayna markaana noqon doonto ra-iisul wasaaraha bedeli doono boris johnson
waxaa kaloo dhegaysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee weerarkii mindiyaha ee dalka kanada iyo roobyari ka jirta degmada qubi ee ismaamulka soomaalida ethoobiya sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan hay-adda hormuud salaam bank oo tababar shaqo u samaynaysa kun dhallinyaro ah oo muqdisho ku nool balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida garsoore heer federaal oo maraykan ah ayaa isniintii wuxuu oggolaaday codsi uu soo gudbiyey madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump kaasoo la xiriiray in la magacaabo qabiir si gaar ah dib ugu eega faylashii iyo macluumaadkii hay-adda f b i da ay ka soo ururisay gurigiisa iyo in si ku meel gaar ah loo hakiyo in baaris loo isticmaalo macluumaadka la soo arooriyey go-aanka maxkamadda oo guul sharci u noqonaya madaxweynihii hore ee trump ayaa waxaa soo saaray alin canon iyadoo ogolaatay in qabiir sharci oo dib u egis ku sameeya diiwaanada iyo macluumaadka hay-adda f b i da ay la magacaabo kuwaas oo bishii lasoo dhaafay galay guriga madaxweyne trump ee ku yaala gobolka florida amarkan ayaa soo baxay xili ay horey u sheegtay inaan loo baahnayn in la magacaabo qabiir si gaara u eega waraaqaha iyo macluumaadka waaxda cadaaladda ee maraykanka ayaa sheegtay inay dib u fiiri doonto go-aanka maxkamadda si ay go-aan uga gaaraan tallaabada xigta ee ay qaadi doonaan hase ahatee may sheegin inay racfaan ka qaadanayaan iyo in kale amarka ka soo baxay maxkamadda ayaa hoos u dhigaya baaritaankii ay waday waaxda cadaaladda ee ku saabsanaa habka loo keydiyey waraaqo sir qaran ah oo lagu hayay guriga madaxweynihii hore maadaama xaakimka uu haatan sheegay inaan diiwaanada iyo macluumaadka la soo ururiyey aan loo isticmaali karin baarista socota ilaa qabiirka la magacaabayo uu shaqadiisa ka dhammaynayo inta amar kale oo maxkamadeed uu ka soo baxayo ergeyga gaarka ah ee maraykanka ugu xil saaran arrimaha geeska africa mark hamer ayaa labaiyo toban maalmood kadib ku noqday dalka ethoobiya kadib markii waqooyiga dalkaasi uu dib uga qarxay dagaal u dhexeeya ciidamada federaalka iyo jabhadda xoreynta tigre ee t p l f iska horimaadyada soo cusboonaaday oo jabiyey xabad joojin muddo shan bil ah socotay ayaa meesha ka saaray rajadii laga qabay wadaxaajoodyada nabadda ee u dhexeeyay dhinacyada dagaalamaya iyadoo ay soo baxayaan warar sheegaya in ciidamada eritrea ay dib u galeen dagaalka oo haatan ka socda agagaarka xuduudda suudaan ay la wadaagto ethoobiya hamer oo tegay adis ababa ayaa waaxda arrimaha dibadda ee maraykanka bayaan ay soo saartay waxay ku sheegtay in ergeyga uu qorsheynayo inuu la kulmo siyaasiyiinta iyo kooxaha bulshada rayidka si uu ugala hadlo habka ugu fiican ee kor loogu qaadi karo dadaalada loogu jiro in lagu gaaro xasilooni iyo nabad waarta oo ka hirgasha guud ahaan dalka ethoobiya maraykanka ayaa cambaareeyey in dalka eritrea uu dib u galo dagaalka weerarada jabhadda t b l f iyo sidoo kale duqeymaha cerka ee dowladda ethoobiya kuwaas oo lagu garaacay goobaha dadka rayidka oo ay ku jiraan xarumaha xanaanada caruurta dagaalka ka socda dalka ethoobiya ayaa daba dheeraaday iyadoo rajo laga qabay xabad joojintii socotay iyo weliba wadahadallada nabadda laakiin afar labaatankii bishii lasoo dhaafay ee august dagaalkii dib u bilaabtay ayaa keenay in ay rajooyinkii quus isu bedelaan dhegeystayaal warkeennii dunidana waa nageynta halkaaad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington aan ku bilownay sida aad idaacadahaygii shalay ku maqasheen aad ku maqasheen weeraro loo adeegsaday toorey oo xaddii ka dhacay laba magaalo raallihaada dhegeystayaal dib ayaan idinkaga soo gudbin doonaa xogayaha arrimaha dibadda ee britain liz truss ayaa ku guulaysatay inay noqoto ra-iisul wasaaraha britain oo xafiiskiisa kala wareegi doona boris johnson oo bisha juulaay xilkaasi iska casilay kadib culays kaga yimi golihiisa wasiirada iyo qaar ka mid a xubnaha baarlamaanka ee xisbigiisa konserfatifka liz truss ayaa xilka qabanaysa xilli adag oo uu socdo dagaalka ukrain oo saameyn weyn ku yeeshay caamka gaar ahaan yurub qiimaha maciishadda iyo shidaalka oo kacay iyo sicir bararka oo halkii ugu sarreysay britain gaaray muddo afartan sano ah warbixin gaar ah oo ku saabsan isbeddelka hoggaanka britain waxaa magaalada london nooga soo diray wariyaha v o eda ee qaaradaha yurub cabdi xaafid cawil ismaaciil waxaa soo dhammaatay hubaanti la-aantii hoggaanka britain ugu dambayntii waxaa guulaysatay liis truss waxa ay ahayd xogaayihii arrimaha dibadda waa toddobiyo afartan jir waxay noqotay ra-iisul wasaarihii gabadh ah ee saddexaad ee britain yeeratay ilaa iyo iminka dad badani waxa ay filayeen inay iyadu soo baxayso gaar ahaan dadka ka soo jeeda qoomiyadaha laga tirada badan yahay ee ku nool boqortooyada ingiriiska dadkaasi ayaa qaar badan oo ka mid ahay waxa ay aaminsanaayeen in aanay britain diyaar u ahayn hogaamiye ka soo jeeda qoomiyadaha laga tirada badan yahay laakiin markaad hoos u eegto qaabka ay ku soo baxday sawir kale ayaa kuu soo baxaya ra-iisul wasaare liis truss tartan xoogan oo mararka qaarkood isu bedelaya dagaal siyaasadeed waxa ay ku guulaysatay koob iyo siddeetan kun saddex boqol iyo lix iyo labaatan cod oo ay siiyeen taageerayaasha xisbiga talada haya halka uu helay lixdan kun saddex boqol iyo sagaal iyo sagaashan cood riishi sunak oo ay isku soo hadheen doorashadii dadbanayd ee xisbiga iyo taageerayaashiisa dhexdiisa khudbad gaaban oo ay jeedisay markii guusheeda lagu dhawaaqay waxa ay tidhi sharaf ayay ii tahay in la i doortay kadib markii aan maray waraysigii shaqo ee ugu dheeraa abid kuma ay guulaysan tiradii la saadaalinayay inay helayso taasi waxa ay su-aal gelinaysaa inay guulaysan doonto marka ay labada sano iyo googa a u hadhay dhammaadaan haddii ay isa soo sharaxdo doorashadani ma ay ahayn mid guud ma la filaya inay natiijadu sidan noqon doonto su-aashaasi ayaan weydiiyey maxamed xasan dable oo ah gorfeeyo degan magaalada leesta ee dalkan britain cabdi xafiid natiijada inay sidan u dhici doonto waa la filahayay oo haweeneyda listras ay ku guuleysan doonto hogaanka xisbiga ayna markaana noqon doonto ra-iisul wasaaraha bedeli doono boris johnson markay isku soo hareen labadooda waa rishi sunak iyo listrase xubnaha xisbiga conservativeka ah dhowr afti baa laga qaaday waxayna u kala dhexeeyeen lixdan iyo kow ilaa lixdan iyo lix boqolkiiba in ay ayada hogaaminaysay ooy iyadu inay u codeeyaan aay go-aansadeen waxyaabaha loo aaneynayo in ay guushan ku gaartay baa waxay tahay markii horena la filaya inay kaga guuleysan doonto rishan sunak ayada oo barnaamijkeeda ololaha uu caddaa ballanqaadyo sameysay meesha oo isagu inta badan war cad oo sugan uusan macnaha usoo bandhigin codbixiyayaasha teeda kale walaac waxay ka wujiyeen codbixiyayaasha in uusan ku guuleysan karin rishi sunak haddii la doorto in uu dalka xisbiga guul gaarsiiyo doorashada soo socota ee dhici doonto laba sano kadib oo ay u arkeen in fursad uu heli doono xisbiga shaqaalaha ama labor party sidaa daraadeed ayay noqotay in ay u leexdaan dhinaca listras ruushka ayaa markii ugu horreysayba ku tilmaamay guusha listras natiijadii ugu xumayd ee tartanka britain oo soo baxay marka la eego caqabadaha taagan xilliga ay ku soo beegan tahay ra-iisul wasaaraha cusubi oo ay ka mid yihiin kiif iyo moscow dagaalka u dhexeeya sixir bararka maxaa ka mid ah waxyaabaha ugu waaweyn ee ay xoogga saari doonto su-aashaasi ayaan weydiiyey maxamed ibraahim hirari oo ka faalooda arrimaha britain degana magaalada glasgow ee mandaqada scotland cabdixaafid oo caqabadaha hortaagan ra-iisul wasaaraha cusub ee maanta xilka la wareegaysa listras waxaa ka mid ah qiimaha maceeshada ee kordhay iyo tamarta oo aada qaali u noqotay wadankan oo kale maaragtay isticmaalkeedu waxaa kale oo jira in ay hanato xildhibaanada xisbigeeda ah ee ku jira aqalka hoose xildhibaanadaasoo iyada aan dooran boqolkiiba koob iyo soddon keliyaata ayaa doortay xildhibaanadaas markaa waa inay kuwaana dee hanatoy ay isu muujiso sidoo kale waxaa jira inay kaalin ka qaadato oo kale sidii ay doorka uga qaadatay dowladdii hore ee boris johnson ee caawimadii ay siinayeen wadanka ukraine si ay ukraine isaga difaacdo weerarkii uu kusoo qaaday wadanka ruushku marka waxaa jira dhibaatooyin aada u fara badan oo ra-iisul wasaarahan cusub ee maanta xilka la wareegaya hor yaalla waana la arki doonaa uun toddobaadada soo socda sida ay xaaladda u maarayso waxyaabaha ugu waaweyn ee suurtageliyey guusha listros waxaa ka mid ah in ay isbarbar taagtay ra-iisul wasaaraheedii hore halka murashixii la tartamayey oo hore uu ahaa xoghayaha maaliyadda isagu ka dambeeyey kacdoonkii lagu riday ra-iisul wasaarihii hore ee britain boris johnson taageerayaashiisi waxay ku dadaaleen in aanu xilka ku guulaysan waanay u suurto gashay liis tras maanta koob iyo tobanka subaxnimo ee wakhtiga britain ayay boqoradda ingiriiska la kulmaysaa waxa aanay boqoraddu weydiin doontaa inay dowlad soo dhisto xubnaha xisbiga talada haya qaarkood way iscasileen guushii liis kadib qaarkood xilka ayay waayi doonaan halka qaarna markii ugu horeysay xil loo dhiibi doono xilku waa meerto kelmaddani waxay ka mid noqon doontaa halkudhigyada asxaabtii aan la dhacsanayn liis tros ee ay xilka ka qaadi doonto waxaa isha lagu hayn doonaa dowladda ay soo dhisto iyo sida ay uga dabaalato carqaladahan ku gadaaman taasina waxa ay suurad ka bixin doontaa mustaqbalka siyaasadeeda cabdixaafid cawir ismaaciil v o a london
sidii aad idaacadahayaga shalay ku maqasheen weerar loo adeegsaday tuurey oo axadii ka dhacay laba magaalo oo ku yaala gobolka saskathawen ee dalka kanada ayaa sababay dhimashada toban qof halkaa siddeed iyo toban kalena ay ku dhaawacmeen demon sanderson oo koob iyo soddon sano jir ah iyo meles sanderson oo soddon sano jir ah oo ay boolisku sheegeen inay walaalo yihiin ayaa lagu eedeeyey weerarka ra-iisul wasaaraha canada justin tredo ayaa weerarka ku tilmaamay mid naxdin leh oo wuxuushnimo ah haddaba wariyaha v o eda canada xuseen nuur xaaji ayaa arrimahan ka wareystay siciid nucmaan oo ah imaamka masjidka raxmaan center ee magaalada regina ee caasimada gobolka saskatchewan mar uu qadka telefoonka kula xiriiray ayuuna ugu horreyn weydiiyey dareenka bulshada ee gobolkaasi
waan ku dhowahay xuseen v o a aad i aadaad u mahadsan tahay annaga magaaladeena oo gobolka saskatchewan oo magaalada aan deganahay regina aroortii sagaalkii subaxnimo waxaana soo gaaray alert mise digniin oo boliiska iyo r c m p ga oo dadkii oo gobolka degan oo loo soo diray oo la leeyahay laba nin oo magaalada iyo tuulada oo la dhahaya smith creek nation oo dad ay yacni ay toorey iyo mindi ay u qaateen ee dad ay kusoo laayeen oo oo digniinkaaseeta cabsi aada u fara badan ay dadkii bulshada soomaali iyo canadiankaba ee u gaarsiisay ay arrintaaseeta cabsied ay ku abuurtay kadibna anagoo saas oo aroortii oo dadkii oo fajacsan oo cabsidaas ku jirto aan waxaan maqalnay haddana duhurkii in ay labadaaseeta inay dileen ugu yaraan toban qof iyo shan iyo toban qofna in ay dhaawac ay gaarsiiyeen oo isbitaalada lala cararay waa tahay siciid waxaad iga warantaa bal saameyn intee leeg ayay arrinkan ku yeelatay bulshada guud ahaan gaar ahaan soomaalida degan gobolka saskajuan
arintaaneeta saameynta ay ku yeelatay bulshada soomaaliyeed iyo guud ahaana gobolka saskajuan aada iyo aad saameyn aada u fara badan bay ku yeelatay yani somaali communitiga bulshada soomaaliyeed cabsi extent ay gaartay inay cabsidaaseeta in ay magaalada cidlo cidla dadka ay dareemaan oo dadkii socodka xitaa in ay yareeyeen ilmihii meeshii lagu ciyaarsiini jiray oo la geeni jiray ay ku ciyaari jireen bulooni iyo activities barnaamijyo loo qaban jiray xitaa ay saameynta ay ku yeelatay ilmihii xitaa banaanka waa la geeni kari waayey shalay ilaa xalay cabsidaas daraadeedo saameyntaasi ku yeelatay communitiga iyo bulshada soomaaliyeed waa tahay weeraradan oo kale ma yihiin kuwo horay uga dhacay gobolka
haddii aad u fiirisid taariikhda iyo historyga oo magaalada iyo gobolka saskatchewan iyo canada guud ahaan haddii fiirisid weeraradan oo kale aada iyo aaday u yaraayeen inay dhacaan canada ahaan haddii fiirisid iyo goboladaneeta laakiin sanadooyinkan hadda ugu dambeysay adiga taariikhda la fiiriyo in weeraradaneeta oo kale inay soo bateen aada dareemi karnaa ugu dambeyntii weli waxaa jira taxadar booliisku ay sheegayaan in dadku ay muujiyaan oo labadii nin ilaa iyo hadda waa la baadigoobayaa maxaad u jeedin lahayd bulshada soomaalida marka ay timaado in ay taxadar muujiyaan waxyaalaha aan u jeedin lahay bulshada soomaaliyeed walaalaheena oo magaalada iyo gobolka saskatchewan iyo canada waxyaalahan oo kale waxyaala looga taxaduro waxaa ka mid ah in ay communitiga isku xirnaadaan in ay iska warhaayaan ay kala dambeyn ay muujiyaan oo dadkii hoggaanka iyo dadkii mas-uuliyadda iyo inay yacni mar walbo maraakista iyo organisationada oo soomaaliyeed ee meesha ay ku leeyihiin inay mar walba ay ka warhaayaan ay isku xiraan maraakista iyo masaajidada annaga hadda magaaladeena alxamdulilah as a somali community ahaan bulshada soomaaliyeed waxaan leenahay masjid oo aniga aan imaam aan ka ahay oo masjidkaaseeto la dhaho raxma center maasha alla alxamdulilah yani aad i aad aan ugu faraxsanay communitiga way ka warhayaan waxyaalahan oo kale markii ay soo dhacaan oo aan maqalno communitiga waan wargelinaa hadalkoodan waan dhegeysanaa ayagana wayna dhegeystaan kala dambeyn aad aan muujinaa dadkeena alxamdulilah aad i aad ugu faraxsannahay sidaas oo kale waxaan waxaan walaalaheena aan yani tixgelin lahay in ay mar walbo ay arrimahan haysaan ee kale ay u dhacaan in ay newska ay dhegeystaan iyo arrimahaaseeta sidii looga taxaduri lahay oo instructionka iyo waxyaalaha ay dowladda ay soo dirto inay mar walba ee isha ay ku haayaan ayna dhegeystaan sidii ay naftooda iyo awlaadooda ay u badbaadiyaan
kaasi waxa uu ahaa siciid numcaan oo ah imaamka masjidka magaalada arjiina ee dalka canada wuxuu u waramayey wariyaha v o eda ee dalka canada xuseen nuur xaaji weli waxaad dhegaysanaysaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington markana muqdisho hay-adda hormuud salaam bank foundation ee hoos tagta shirkadda isgaarsiinta ee hormuud iyo bangiga salaam ayaa waxay magaalada muqdisho ka furtay mashruuc xirfad iyo shaqo loogu abuurayo kun dhalinyaro ah oo la barayo kaxaynta mootada ama sida loo kaxeeyo mootada cilad bixinteeda iyo weliba isticmaalka google mabiska dhallinyaradan ayaa markii ay tababarka dhammaystaan waxay ka shaqayn doonaan shirkad maxalli ah oo ka howlgasha caasimadda dalka haddaba wariyaha v o eda ee magaalada muqdisho cabdicasiis barrow ayaa la kulmay cabdulaahi nuur cusmaan oo ah madaxa hay-adda hormuud salaam foundation waxaana ugu horreyn weydiiyey mashruuca ay daahfureen iyo hadafka laga leeyahay
waad mahadsan tahay cabdicasiis mashruucan aan shaqada uga abuureyno ilaa iyo kun dhallinyaro ah wuxuu yahay waxaa la barayaa xirfad darawalnimada mootada labadogaalada si loo kaxeeyo sidoo kale waxaa la barayaa mootada haddii ay cilad gasho sidii cilada loo sameeyo waxaa kaloo la barayaa sidii ay u isticmaali doonaan maabka magaalada waxaa la bari doonaa meelaha caanka ah ee waaweyn iskoosyada dukaamada waaweyn iyo meelaha magacyada leh ee magaalada ku yaala waxaa la bari doonaa shuruucda wadada sida loo maro oo ay naftooda iyo nafta dadka u badbaadiyaan waxaa la bari doonaa sida ay macaamilka ama dadka u adeegi doonaan tacaamul wanaagsan ama macaamil wanaagsan ay ula macaamil lahaayeen waxaa kaloo la bari doonaa inay mataqaanaa nadaafadda iyo ammaanada ay aada u xajiyaan waana mashruuc dadka markii la baro mataqaanaa wadidaas iyo farsamadaas ay shaqo ay mataqaanaa la siin doono ayaga u shaqeyn doono shirkad la yirahdo shirkadda rakaab oo ka shaqeysa howlaha adeega dadka lagu geeyo xarumahooda iyo adeega tagsiyada intaba ilaa imise ayaad rabtaan inaad gaartaan oo aad tababar siisaan dhallinyarada
hadda waxaan rabnaa inaan shaqa abuurkaas u sameyno ilaa iyo kun dhallinyaro ah marka waxaa loo baahday dad xirfadda noocaas leh sidaas daraaddeed ayaan waxaan la kaashanay dugsiga farsamada ee buruuj oo tababarka asiga bixin doona markuu dugsiga tababarka uu bixiyo kadibna waxaa shaqada siin doonta shirkadda rakaab annaga hormuud salaam foundation waa maalgelinaynaa oo waxaan bixinaynaa dhammaan kharashka kubaxaya tababarka iyo markii tababarka dhammaystaan lacagtii loogu iibin lahaa mootooyinka maxay tahay sababtaad u doorateen marka in kun dhallinyaro ah oo ku nool magaalada muqdisho aad shaqo abuur u samaysaan xirfadana aad bartaan
horta sidaad og tahay dalka waxaa ka jiro mataqaana culeys oo xagga shaqada ah taasoo in muddo ah jirtay annaga hormuud salaam foundation amaba mataqaana hormuud group barnaamij kasta oo aan maalgelinayno waxaa laga leeyahay dhowr ujeedo oo ahayd in baahi taagan laga jawaabo in shaqo abuur dadka loo sameeyo iyo in dibudhiska dalka hormuud laga noqdo marka iyadoo taas laga duulayo ayaa muhiimad waxay tahay inaan shaqo u abuurno dhallinyarada shaqadani aan mataqaanaa ay ku shaqaystaan ayna noqoto shaqo uu qofka uu shaqaysan karo asiga oo waxbaranayo waxlagu waxbaranayo maan xilli kale mataqaanaa uu uu shaqaysan karo islamarkaasna in shaqadaas adeegaasi aan u xulno dad dhallinyaro ah oo runtii aan aaminsannahay inay kasoo bixi doonaan oo waxquritaankooda akhriskooda aqoontooda oo asaasiga ah ay fiican tahay si micnaha la tacaamulka dadkay la tacaamuli doonaan iyo adeegaas ay qaban doonaan iyo inuu naftooda iyo nafta dadkaba mataqaanaa ay nabad galaan ay u hagaagto waa gartay ka hormuud salaama foundation ahaan dhalintan aad u samaynaysaan tababarka iyo shaqo abuurkaba ma jiraan intii aad sheegta wax ka baxsan oo shuruudo ah oo qofka doonaya xirfadan inuu barto aad ku xulanaysaan
horta arrintan waxaan ka sameynay mataqaanaa ogeysiis iyo sidoo kale waxaan ka gaarsiinay dadka macluumaadka laga rabo arrintaas ayada ah siyaabo kala duwan ayaan ku gaarsiinay qofka waxaan aan shuruudaha ka mid ah ugu yaraan inuu dugsi hoose dhexe kasoo baxay ama uu qoraalka iyo akhriska uu ku fiican yahay islamarkaasna uu hadhow mataqaanaa shaqada la qaba doono waa shaqo adeeg loo geynayo macaamiil kala duwan meelo kala duwan laga soo qaadayo marka qof marka baran kara haddii uusan hore u aqoonin si jidadka loo maro maabka mataqaanaa oo ku xiran satellite-ka si loo si loo isticmaalo sidoo kale shirkadda uu u shaqeyn doono oo rakaab waxa ay leedahay mataqaana application la isticmaalo applicationkaasi si loo isticmaalo uu leeyahay in macnaha qof oo baran karo inuu yahay sidoo kale in macnaha qofkaasi uu yahay qof shaqada u diyaar ah tacliimaadka iyo mataqaana wax la barayana u diyaar ah inuu ku dhaqmo si hadhow shaqada qabsoomideedii iyo qofka asigaba mataqaana ay u hagaagsanaato waa gartay marka mashruucan qorshihiisa ma wuxuu yahay kunkan dhallinyarada ah ee aad tababaraysaan ee muqdisho jooga keliya in shaqo abuurkan loo sameeyo mase gobolada aad ka shaqaysaan hormuud salaama foundation ahaan ama si kale haddii aan u dhigo shirkadda hormuud iyo bangiga salaama waad qorsheynaysaan inaad gaartaan
horta hadda mashruucan micnaha hadda aan dhallinyarada aan furuskan uga abuureyno ma ku koobnaan doona magaalada muqdisho keligeed gobolada iyo degmooyinkana dabcan wuu gaari doonaa marka muhiimadeenna waxawaaye in la abuuro shaqo in la abuuro mataqaanaa tasiilaad iyo in la fududeeyo dadka adeegyada ay ugu baahan yihiin noloshooda
kaasi waxa uu ahaa maamulaha mashruuca hormuud ee tababarka dhalinyarada cabdulaahi nuur cusmaan oo u warramayay cabdicasiis barrow markana deegaanka soomaalida ethoobiya bulshada ku dhaqan tuulooyinka hoos yimaada degmada qubi ee gobolka erer ee dowlad deegaanka soomaalida ayaa sheegay inay soo wajahday noloshooda biyo la-aan iyo abaaro daba dheeraaday warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa jigjiga ka soo diray wariyaha v o eda maxamed cabdiraxmaan gaata degmada qubi waxay ka mid tahay degmooyinka hoos yimaada gobolka erar waxaa degmada mara toga erar kaasoo dhibaato weyn ku haya bulshada degmada qubi maadaama inay isu tallaabi karin islamarkaana ayna heli karin adeegyo fara badan taas oo caqabaduu ku yahay togan mara dhanka kale degmada ayaa waxaa haysata biyo la-aan maadaama degmada aan laga qodin wax ceel ah sidoo kalena waxaa ku sugan oo ku soo doolay dad xoolodhaqato ah iyadoo dhibaatada ugu badan ee bulshada wakhtigan haysata ay tahay biyo la-aan baahsan oo soo food saartay haddaba waa kuwan qaar ka mid a shacabka ku dhaqan degmadaasi qubi oo ka dhibaatooyinka soo food saaray noloshooda oon iyo gaajo iyo haddii la hadhaaday dhakhtar la'aan si kastaba meel aan ka fayownhaba ma jiro dad iyo dunyaba dunyadu haddii la hadhaaday buurshihii loo keenaya kolay way la'dahay waxba waxay cuntay la'dahay waxay cabtay la'dahay dadkii waa sida sidii ay dowladda iyo haddii noo dayactari lahayd ay noogu burman lahayd si degdega iyo dowladaan ka codsanaynaa abaartu marka ilaahay unbaa bixin kara saamayn ballaadhan bay hadday dhanka biyaha noqoto hadday dhanka baadka noqoto hadday dhanka cuntada noqoto hadday dhan walbaba noqoto boqolkiiba boqol bay dhulka abaartisiiska badan tahay waxaan ka sheekayn karna ma ah haddaba waxaa goobtaasi gaadhay mas-uuliyiin oo horkacayay guddoomiyaha gobolka erar axmed cali xuseen ayna ku wehelinayeen socdaalkan uu ku gaadhay degmadaasi qaar ka mid a maamulka degmada iyagoo markaasi kulamo la qaadanaya mas-uuliyiintani qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan tuulooyinka hoos yimaada degmada qubi guddoomiyaha gobolka erar ayaa ka dhegaystay bulshada ku dhaqan degmada qubi cabashadooda duruufaha nololeed ee markaasi ay ku sugan yihiin bulshada ku dhaqan degmada qubi iyadoo uu sheegay guddoomiyuhu in cabashada dhanka biyaha ay u gudbin doonaan xukuumadda si wax looga qabta arrimahaasi waxaan indhandhayrhaynay khaasatan dhanka abaaraha iyo nolosha bulshadu say tahay hadday tahay biyaha hadday tahay dhanka raashinka iyo hadday tahay dhanka xoolaha iyo maaragtay dhibaatada haysataba waan eegaynay haddaan marka ku horreeya dhanka abaaraha kolba abaar guud baa ka jirta deegaanka degmadan waxay ka mid tahay degmooyinka abaartu ay ka jirto laakiin marka la yidhahdo gobolkan waa degmooyinka waxay ka mid tahay ay dadku iyo xooluhuba ku soo barakacaan xoolo badan oo iyo dad badan oo ka yimid degmooyinkaa kale ilaa nogob baa jooga maxay ahayd xoolahoodii iyo dadkoodii ay yimideen kuwaasoo maxay ahayd dadkii hore sii deganaa culays ku noqday oo maarata biyihii iyo baadkiiba kusoo badiyo culays ku noqday degmada waxaanu ognahay inaysan xagga biyaha ay ku liidato degmooyin ku liidata weeye ceel dheer ma laha laba dhaam bay leedahay ama laba gedhib wax loo yaqaano waaweyn kuwaas
haddii u mahadsan yahay maxamed cabdiraxmaan gaata oo warbixintaasi nooga soo diray jigjiga markana kaalmihii heesaha iyo ifraax guure jacayl hana qaada iyo wanaag baan ku hayaa ayaa u dambaysay idaacaddeenii subaxnimo waxaa idin socodsiinaya anigoo cabdiqaadir ah tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
iyo laabku jecel warkood baan ku hayaa